weekend, and we'll see you again on Monday morning.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa maalin jimco ah bisha disembar waa saddex iyo labaatan sanadka laba kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com afrikada bari saacaddu waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah shaqaaqo ama iskahorimaad laga soo sheegayo magaalada baydhaba ee xarunta gobolka bay waxaa kalood maqli doontaan maamulka galmudug oo sheegay inay ku jiraan diyaargarow al-shabaab ay uga saarayaan afar degmo oo maamulkaasi ka tirsan iyo deegaano kale
dagaal ku awl dhinacaas wuxuu ka socday hirshabeelle dhinacan kalena waxaa laga bilaabi doonaa waqtiyada soo socda galmudug diyaargarowgeedii bay ku jirtaa waana gebagabo insha allah waxaan rajaynaynaa inuu mardow bilowdo haddii alla idmo uu ka bilowdo labada dhinac oo la isugu yimaado meel dhexe ciidamada isugu yimaadaan
waxaa kalood maqli doontaan ardayda qaxootiga dhadhaab iyo kuwa gobolka waqooyi bari ee kenya oo kaalmaha hore ka galay imtixaanka qaranka ee dugsiyada dhexe ee kenya puntland oo haweenka u tababaraysa kalluumaysiga iyo habka loo kaydiyo umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida wararka ka imaanaya magaalada baydhaba ayaa sheegaya in dagaal xoogan uu saaka ka bilowday gudaha magaalada baydhaba dagaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhexeeyo ama uu u dhexeeyo ciidanka amarqaata maamulka koonfur galbeed iyo maleeshiya beeleedka amarqaadata qaar ka mida musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed dhowqa rasaasta ayaa si weyn looga maqlayaa gudaha magaalada baydhaba inkastoo aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka haddaba waxaa markaasi dagaalkan uu imaanaya iyada oo maamulka koonfur galbeed toddobaadkan ay u dhammaatay muddada afarta sano sagaal iyo tobankii bishan novembar dhawaaqa rasaasta ayaa si weyn looga maqlayaa magaalada muddooyinkii u dambeeyeyna waxaa jiray khilaaf xoogan oo u dhexeeya maamulka koonfur galbeed iyo mucaaradka kasoo horjeeda maamulka waxaana la rumaysan yahay muddo kororsi hal sano ah oo maamulka uu sameeyey iyadoo mucaaradkana ay diidan yihiin ilaa iyo hadda xabadda way socotaa wixii warar ah ee kusoo kordhana waad maqli doontaan annagoo la xiriiri doona waryaheena magaalada baydhaba wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa wax aan suuragal ahayn ku tilmaantay warbixin maraykanka uu soo saaray khamiistii oo sheegtay in pyonyan ay shixnad gantaalaha u dirtay kooxda calooshood ushaqaystayaasha ruushka ee wagner group si ay gacan uga geysato xoojinta dagaalka ukrein taasoo muujinaysa dowrkeeda ballaarinta ee colaadda afhayeenka golaha amniga ee qaranka aaniraahda qolaha amniga qaranka maraykanka aqalka cad john kirby ayaa sheegay in wegner ay adduunka oo dhan ka raadinaysay hub iyo qalab militari oo ay ku taageerto howlgalkeeda ciidan ee ukraine wuxuu intaa ku daray inay xaqiijin karaan in kuuriyada waqooyi ay dhammaystirtay hubkii ugu horreeyey ee geysay wegner group taas oo ay ku jiraan gantaalo ay bishii hore u daabushay ruushka afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in warkaasi uu yahay been abuur aan macquul ahayn milkiilaha wegner yevgeni brigozin ayaa isagana gaashaanka u daruuray warkaasi wegner group ayaa la aasaasay laba kun afar iyo tobankii kadib markii ruushka uu qabsaday jasiiradda kremia maraykanka ayaana ku qiyaasa in shirkadda wegner ay ukraine u joogaan konton kun oo shaqaale oo ay ku jiraan qandaraaslayaal iyo afartan kun oo ah dembiilayaal laga qoray xabsiyada ruushka dhegeystayaal waxaa qadka ku jira waryaheena catoosh oo baydhabo ku sugan catoosh haddii aad i maqasho bal nooga waran ee magaalada xaaladda hadda ay ama xaaladda guud ee magaalada
aada baad umahadsan tahay aroornimadii saakay magaalada baydhabo waxaa ka bilowday dagaal culus rasaasta ayaa laga maqlayaa qaybo kamid ah xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay inkastoo aan la ogeyn ujeedada rasmiga ee ka dambeysa dagaalka saakay bilowday oo haatan ka soconaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay haddana wararka qaar ayaa tilmaamaya in mid kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed la weeraray guri uu ka deganaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
waa gartay marka ilaa iyo hadda maxaa khasaare ah oo la sheegayaa oo dagaalkaasi u geystay
ilaa iyo haddakan lama oga wax khasaare ah oo dagaalkan u geystay rasaasta ayaa si xoogan looga maqlayaa gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay marka lama xaqiijin karo khasaaraha ka dhashay dagaalka hase yeeshee wararka qaar waxa ay tilmaamayaan in khasaare dhimashadii dhaawacba uu geystay dagaalka aroornimadii saaka ka bilowday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
dagaalka ma wuxuu u egyahay mid meelo kala duwan ku baahaya mise hal xaafad oo keliya ayuu ka socdaa
hadda dagaalka xoogiisa wuxuu ka socdaa mid kamid ah xaafadaha magaalada baydhabo ayuu si xoogani uga socdaa oo rasaasta noocyadeeda kala duwan aada la isku adeegsanayaa waana suurtagal in qaar kamid ah xaafadaha magaalada baydhabo uu ku fido laakiin xaafadda uu ka socdo berdaale oo dagaalka uu ka socdo ayaa si weyn looga dareemayaa rasaasta dhacaysa iyadoo dadka xaafadaasi ku noolna ay cabsi weyn soo wajahday aroornimadii saakay maadaama weli dagaalka uu ka soconayo gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay catoosh ee dagaalkan muxuu salka ku hayaa
ilaa iyo haddatan waxa uu salka ku hayo dagaalka cidnoo xaqiijin karta ma jirto cid sheegatana ma jirto hase yeeshee wararka soo baxaya ayaa muujinaya in ciidamada maamulka koonfur galbeed ay weerareen qaar ka mida mucaaradka xarumahooda ay weerareen sidaasina uu dagaalka saakay magaalada baydhabo uga bilowday bal sawir guud naga sii magaalada mucaaradka degan qaabkay u abaabulan yihiin waa mucaarad sidee ah
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray muran ku saabsanaa muddo kordhin saddex sana ka hor oo baarlamaanka uu sameeyey oo baarlamaanka koonfur galbeed uu ku sheegay in la iswaafajiyey mudaxileedka madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamanka mucaaradka koonfur galbeed ayaa si weyn uga soo horjeeday arrintaasi maalmihii ugu dambeeyeen mucaaradka waxay abaabulayeen maleeshiyaad oo maleeshiyaadkaasi iyaguna muujinaya inay kasoo horjeedaan muddo korarsiga baarlamaanka koonfur galbeed oo horey u sameeyey waxayna ay ku doodayaan in mudaxileedka madaxweynaha koonfur galbeed uu dhammaaday marka taasi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay ay sababeysay in ay is abaabulaan maleeshiyaad fara badan oo gudaha magaalada baydhabo ku sugan maamulka koonfur galbeedna arrintaasi si weyn ayuu uga soo horjeestay marka arrintaasi ayaa laga cabsi qabay ba muddooyinkii ugu dambeeyey inay dhaliso iskoorimaad inay dhaliso cabsideeda ayaa la qabay waa mahadsantaha catoosh kaasi waxa uu ahaa wariyaheenna catoosh oo qadka telefoonka igu warramayey dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naginta maamulka galmudug ayaa sheegay inay ku jiraan diyaar garowga howlgal ay al-shabaab kaga saarayaan afar degmo oo maamulkaasi ka tirsan iyo deegaano kale hadalka galmudug ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ay dowladda soomaaliya sheegtay in kooxda shabaab ay kala wareegtay degmadii u dambeysay ee maamulka hirshabeelle ka tirsan taasoo ahayd ruunirgood wasiirka amniga ee galmudug maxamed cabdi aadan gaboobe oo aan la xiriiray ayaa iiga waramay diyaargarowga ay ku jiraan ama ay ku doonayaan inay ku soo ceshtaan magaalooyinka ka maqan
galmudug diyaar garow ayay ku jirtay waana dhowdahay howlgalladeedii maadaama dhinaca hirshabeelle ee degmadii ugu dambeysay ay lagala wareegay keliya tuulooyinka u dambeeya ayagana markaas hawshooda madhow laga geli doono howlgallada galmudug laba dhinac ayaa markaas ayuu muxuu ahaa howlgalladu toos oga bilaabanayaan dhinac waa dhulkii markii hore ahaa amniga galmudug gacanta ku haysay dhinacna waa dhinacii hore hadda ciidamadaasi ay kasoo socdaan labadaas waajahaba dee galmudug wuu ka bilaaban doonaan insha allahu howlgalladan u dambeeya haddii aan laydmo dagaalku awr dhinacaas wuxuu ka socday hirshabelle dhinacan kalena kolley waxaa laga bilaabi doonaa waktiyada soo socda galmudug diyaar garowgeedii bay ku jirtaa waana gebagabo insha allahu waxaan rajaynaynaa inuu mardhow bilowdo haddii alla idmo uu ka bilowdo labada dhinac oo la isugu yimaado meel dhex ciidamadu isugu yimaadaan
waa gartay wasiir laakiin waxaa la leeyahay marar badan ayaa dagaalo kula gasheen al-shabaab deegaanada galmudug muddona way soo jiitamaysay marka mararka qaarna waxaa la leeyahay hoos ayuu u dhacayay dagaalka marka maxaa keenay inaad dardar ku wadi weysaan oo marna dagaalka uu dhaco muddona haddana laga laga yara joogo walaalkay horta hore dagaalkii xilligii hore ka dhacay galmudug ma ahayn kambeynka dowladdu hadda ku jirto sidaasoo kale looguma jirinin dowladda dhexe kambeynka dagaalkan ay ku samaynayso siyaasadii ayaa kala duwaneed xilligii hore dowladdii farmaajo ayay ahayd wixii galmudug markaas uu ka bilowday dagaalku ka bilowday markaasna galmudug keliya ku ekayd yacni markii dambeu ciidamada federaalku ay soo galeen sida ciidamada militariga ee koob iyo labaatanaadna hawshii waa la joojiyey dagaalkii dib baa loo sii wadi waayey oo lama sii hore looguma sii soconin oo waxay ahayd galmudug keligee dagaalkan ma geli karto waa aragtay dowladda dhexe iyadoo dhinac kasta muxuu ahaa ka taageeraysa hirshabelle muddada ay ku qaadatay marka waxay u baahan wuxuu u baahanaa dagaalkaani oo xilligaasa kambeynka hadda lagu jiro oo hirsha kasoo bilowday hirshabelle oo kale u baahna muddooyinkan hadda uu socday dagaalka hirshabellena waxay ahayd galmudug waxay ku jirtay difaac bay ku jirtay si wada jir aan ayada iyo dowladda dhexe inay u wada galaan baa la sugayay dowladda federaalkana dhinac bay kasoo waday dhinacan kalena waxaa la yidhi kambeynkaas halkaas laga soo wada marku dhammaadaan dhinacan kale la bilaabaya waana midda hadda aan u diyaar garoobayno inaan kaga qayb galno awaltii hore difaac baa lagu jiray oo dhinac bay kasoo socotay haddana difaacii baa laga baxahayaa oo waxaa la gelayaa horusocodkii baa la gelayaa si loogu tago qaybta kale hadda dhinaca kale kasoo socota marka dagaalku marnaba muuse istaagin oo dhinac buu ka socday galmudug dhinaceedana waa la hakinayay nimanka oo waa micnaha la hortaagnaa haddana horusocodkii baa bilaabanaya haddii ilaaha yidhaahdo marka yaa hakinayay oo hortaagnaa
dabcan waxa weeye dagaal markii la gelayo kharashaadkiisu wuu fara badan yahay waxaa dowladda dhexe iyo galmudugba waa la dareemi karaa sida micnaha imkaaniyaadkooda uu yahay iyo waajahada dagaalka laga wada gelayo waxay u baahan tahay diyaargarow dhamaystiran buu u baahaya maadaama diyaargarow dhamaystiran u baahan tahay dhinac kastana waxaa la rabaa ciidamada federaalka inay ka qayb qaataan
maxaa ka jira in dowladda dhexe ee federaalka iyo maamulka galmudug ay isku fahmi waayeen ama ay ku kala duwanaayeen sida loo wajahayo dagaalkan looga sifaynayo deegaanada galmudug kooxda al-shabaab taasna ay caqabad ku noqotay inuu dagaalka sii socon waayo walaalkay isfaham darra ma ay jirto keliya waxaa jirta dee dowladda dhexe ayadaa liidka haysay dagaalkan micnaa iyadaa hogaaminaysay dowlad goboleedyaduna waa kala qayb qaadanayeen sababtoo ah waxay arrin caalamiya dowladda dhexaana hogaaminaysay maadaama dowladda dhexe ay hogaaminaysay dowladda dhexe istaraatiijiyadeedii inay dhinac ka soo bilowdo dhinaca kalena mar kale ay ka bilowdo ayuu qorshaheedu ahaa sidiibuuna ku soconayaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee galmudug maxamed cabdi aadan gaboobe oo ugu warramayey qadka telefoonka ee magaalada dhuusamareeb markana boosaaso haweenka kala socday qaar ka mid a deegaanada xeebaha ku teedsan puntland ayaa magaalada boosaaso loogu qabtay tababaro la xiriira kaydinta iyo habka loo qalajiyo kalluunka marka lasoo jalaabo warbixintan waxaa boosaaso kasoo dirtay faaduma yaasiin jaamac tababarkan loo qabtay kalluumaysatada ayaa qayb ka ah mashruuc ay iska kaashadeen wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda puntland iyo hay-adda fow waxaana tababarkan ka faa'iideystay haween tiradoodu ay dhan tahay toban oo ka kala yimid gobollada bari karkaar gardafow iyo sanaag muddadii uu tababarku socday waxaa la baray haweenkan noocyada kala duwan ee kalluunka loo kariyo ama habka loo qallajiyo koos cabdiraxmaan shire oo ka mid ah haweenka loo qabtay tababarkan ayaa sharaxaysa waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen muddadii uu tababarku socday
waxyaabo badan baan ka faa'iidaysanay annagoo khibrad u leh baana saaka waxaan nimi goobtii lagu qaliyay baanu nimi goobtii lagu qaliyay markaanu nimi waxna la baray kalluunka qalinkiisa marka kalluunkii miiskaa la saaray waa qaabka loo qaliyaa nala baray surkaa laga jaray intaa calooshaa laga jaray xabaystaa laga jaray xaggaa la dhigay kabacdi waa la qalay qaab qaliin ah oo waxaa weye hilibkii kor hilibkii marka la dhigay wax laga saaray misna haraggii waxaa noola baray qaabka loo faleetiye marka faleeti si kalluunkeenu meelo dhaadheer u gaadho sida tuulooyinka baadiyaha hadda waa ogtay dadka abaaraha helay waxa weye kalluunku inuu gaadho meelaha fogfog oo baadiyaha ama meelaha aan kalluunku aanu gaadhin waa la faleetiyey kabacdi wax lagu waday meel sariir ah oo loogu talagalay baa lagu waday si u qalalo kalluunka loo rogro u qalalo qaabka labaad waxna la baray kalluunka madaxiisa iyo lafihiisa in la karinayo maraq isla maraq baa laga saaray oo madiwada lagu shubo subag leh baa laga saaray oo la cabayo agaasimaha waaxda tababarka ee wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda puntland daahir faarax xuseen oo ka hadlay xidritaankii tababarka ayaa sheegay in tababarka la siiyey haweenkaani uu yahay mid lagu bedelayo habka ay kalluumaysatadu wax u kaydsadaan ujeeddada iyo qorshuhuna waxay tahay in wax laga bedelo isticmaalka iyo qaabka aynu kalluunka u kaydinno in waxba weyn ay iska bedelaan haddii aan la yidhaahdo qalajinta kalluunku ma aha wax inagu cusub waxyaalihii markaa suuley buu ka mid ahaa wixaada ka horreeyey wax culayska la saarayay kalluunka isagoo freesh ah in maaragtay suuqyada uu gaaro in qaboojiyaal la helo qaybtan iyaduna waa qayb kale oo muhiim ah oo ka qarash yar tan marka waxay ka qayb qaadanaysaa in la helo kalluun badqaba oo jaban kalluun maaragtay in badan ooli kara meelo fogfog la gaarsiin karo wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda puntland ayaa qorshaysay in mashruucan kalluumaysatada lagu tababarayo laga hirgeliyo dhulka ku teedsan xeebaha faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
ardayda wax ka barata iskuullada ku yaala gobolka soomaalida ee waqooyi bari ee kenya oo ay ku jiraan kuwa xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa kaalmaha hore kasoo muuqday natiijooyinka dugsiyada dhexe ee imtixaanaadkii qaran ee dalka kenya oo la shaaciyey axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere ayaa warkan ka soo diray xeryaha dhadhaab natiijada imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee dalkan kenya oo ay shaacisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaa aada uga dhex muuqda ardayda wax ku barata iskuulaadka gobolka waqooyi bari kenya oo guulo wax ku-oola ka soo hooyey imtixaankii qaran ee la qaaday dabayaaqadii bishii ina dhaaftay ee nofembar inta la xaqiijiyey waxaa gobolka ugu sarraysa aasiya maxamed cabdulaahi oo heshay afar boqol iyo afar iyo toban buundo iyo walaalkeed cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo isna helay afar boqol iyo labayo toban buundo labadoodaba waxay dhiganayeen iskuulka elet integrated academy oo ku yaala magaalada wajeer ee ismaamulka wajeer ee gobolka waqooyi bari dhinaca xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ardayda ayaa helay natiijooyin fiican waxaana inta la hubay xeryaha ugu sarraysa fadxi maxamed abuukar oo dhiganaysa iskuulka horseed ee xerada ifa oo ka mida iskuulaadka sida bilaashka wax looga barto ee ay gacanta ku hayaan hay-adaha samafalku iskuulaadka gaarka loo leeyahay ayaa iyana ay ardadu kaalimo fiican ka galeen imtixaanka axmed cabdi maxamed maamulaha iskuulka gaarka loo leeyahay ee alamiin ee xerada xagardheer ayaa v o e da uga warramay guulaha ay ardada xeryaha qaxootigu ka gaareen imtixaanaadka dugsida dhexe natiijadan aad iyo aad bay nooga farxisay siddeetan iyo lix cunug ayaa noo samaysay imtixaanka k c p e afar cunug keliya ayaa labada boqol iyo sagaashan iyo xoogaa ku jirto inta kale waxay keentay saddex boqol an abaaf saddex boqol ilaa saddex boqol toddobaatan iyo toddobo lambarwanka nagu horeeya hadda iskuullada aad baa natiijada ugu faraxnay celis ahaan iskuulka wuxuu helay saddex boqol iyo toban iyo toddobo miin iskooga iskuulka miin iskoogiisa markii la raadiyo ama ruuta isku celceliskooda waxay heleen saddex boqol toban iyo toddobo marka waa natiijo aad u wanaagsan aada u qiimo badan sanadkan iskuullo hor leh oo ay dhallinyaro soomaali ah ay ka hirgeliyeen xeryaha qaxootiga ayaa ardaydooda u fadhiisteen imtixaanka dugsiyada dhexe iskuulka nuuraddiin ee xerada xagardheer oo sannadkan markii ugu horraysay ka qaybgalaya imtixaanka dugsiyada dhexe ayaa ka mida iskuulaadka ay ardada dhiganaysay ay keeneen natiijooyinka fiican sida uu sheegay maamulaha iskuulka nuuraddiin cali bishaar nuur
kaalimaha u horeyaan ka galna alxamdulilah ardayga u horreysay alxamdulilah wuxuu haystaa saddex boqol iyo toddobaatan farxaddanada maasha allah waxaa la dareemi kara maaha waxaa la dareemi karaa annaga iyo ardadii iyo waalidiintii iyo macallimiintii arrintaa dadaalka juhdiga badan bixiyay dhammaan aad iyo aad bay u faraxsan yihiin farxaddoodan wax la cabiri kara maaha iskuulka albushra waa iskuulkii ugu horreeyey ee gaar loo leeyahay ee laga hirgeliyey xeryaha qaxootiga haddana waa afar iskuul hoose dhexe iyo laba dugsi sare waxaa imtixaanka ka galay ardayda ugu badan marka laga hadlayo iskuulaadka gaarka loo leeyahay celceliskeena waxaa haysnaa saddex boqol afartan iyo kow marka loo fiiriyo calacunug performance aad u fiican weeye marka loo fiiriyo ardayda sidaa iskugu dhadhawaayeen waxaa arkaysaa iskuullada qaar toddoba afartan konton arday ay ku sameeyeen oo afartan kontonka dhammaantood ay saddex boqol iyo soddon ay ka wada sarreeyaan qaarkood saddex boqol labaatan ay ka wada sarreeyaan aad baanan maarata ugu faraxsannahay celceliska noocaas oo kale ah waxaan isleenahay waxay noqonaysaa sanadihii lasoo dhaafay sanadii ugu fiicnaa marka loo fiiriyo tira intaas laeg iskuul intaa la eg waxaan rajeynayna insha allah dula yidhaahdo inay arday badan ay dugsi sare oo national aadi doonaan insha allah
ardayda wax ka barata xeryaha qaxootiga ayaa sanad walba ka dhex muuqda natiijooyinka imtixaanka qaran ee laga qaado ardayda ka gudbaysa dugsiyada dhexe iyo kuwa dhammaynaya dugsiyada sare ee dalkan kenya waxaana aad u sii badanaya goobaha waxbarasho ee ku soo kordhaya xeryaha qaxootiga axmed cabdulaahi jaamac v o a xeryaha dhadhaab
wasaaradda arrimaha dibadda ee ingiriiska ayaa uga digtay muwaadiniinteeda dalka kenya ku sugan iyo kuwa booqashada ku tegaya inay u safraan deegaanada ay ku jiraan dhulka soomaalida iyo dhanka xeebta oo dalxiisayaal badan ay xilidan oo kale tagaan warkan waxaa nairobi kasoo dirtay maryan maxamuud bare qalanjo
warbixintan oo ay soo saareen xafiiska arrimaha dibadda horumarka iyo wadamada barwaaqa sooranka ingiriiska oo hoos taga wasaaradda arrimaha dibadda u k ayaa xaafadda isliya magaalada nairobi ku daray meelaha ay kala talinayaan muwaadiniintooda in aanay tegin xiliyadan gobolka turkaana ayaa sidoo kale kamida meelaha digniinta lagu soo daray iyo qeybo kamida gobolka xeebta dhanka xuduudda qiyaas lixdan kilomitir ay soomaaliya iyo kenya ka wadaagaan ayay sidoo kale kala taliyeen muwaadiniintoodu in aanay booqan xaafadaha islii iyo isku raranka kibeera ay digniintu sheegtay in ay yihiin goobaha ay ka dhacaan falalka burcadnimada sida afduubka iyo dhaca dadka loo geysto warmurtiyeedka waxaa lagu sheegay in sare loo qaadayo taxadirka la siinayo muwaadiniinta ingiriiska ee xiliyadan ku safraya dhulka ku dhow xeebaha iyo xuduudda soomaaliya iyo kenya sababo ku aadan argagixisan maya afduub laga baqayo warbixinta oo lagu xusay in wakhti kasta ay wax isbedeli karaan ayaa sheegtay in xilli kasta falal argagixisanimo ay dhici karaan xiliyadan lagu jiro ingiriiska waxay kula taliyeen muwaadiniintooda inay ka fiirsadaan safarada aan muhiimka ahayn in ay ku tagaan dhulka ilaa lixdan kilomitir u jira xalka labada dal ee soomaaliya iyo kenya wadaagaan oo ay kasoo qaateen bariga gaarisa mandheera laamo iyo tanariva waxay ku boorisay in ay taxadaraan xilligan fasaxyada inta lagu jiro dabaaldega krismaska iyo sanadka cusub digniintan ayaa kusoo aadeysa xilliga fasaxyada oo dalxiisayaasha ugu badan ay kenya yimaadaan kuwaasoo dadka u dhashay ingiriiskana ay ka mid yihiin waqtiyadana fasaxyada iyo baaldegyada krismaska iyo sanadka cusub suufoo leeyihiin ayaa ah xiliyada ugu badan ee sanad kasta dadka ugu badan caalamka ka yimaada ee dalxiisayaala ay usoo safraan kenya marka laga reebo dhowrkii sane ayna dhaafay markaasoo dunida oo idil ay la dhibaatoonaysay xanuunka coronavirus oo saameeyay isku socodkii caalamka maryan maxamuud bare barnaamijka aroornimo ee v o a nairobi
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartan dhegaysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kula soo dhowaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka doorashooyinkii golaha deegaanka ee dalka tunisiya oo ahaa kuwii ugu horeeyey ee waddankaasi ka qabsooma tan iyo intii sida dad badani aaminsan yihiin uu xukunka xooga kula wareegay madaxweyne kai saciid bishii julaay ee sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatankii dadka ka faalooda arrimaha gobolkaasi waxa ay sheegeen inay ahayd doorasho lagu shubtay boqolkiiba sagaal ayaa doorashooyinkan ka qayb galay dadkii xaqa u lahaa inay codeeyaan waxaana lagu tilmaamaa in natiijada doorashadu ay tahay dhammaadkii dimuqraadiyaddii curdinka ahayd ee la filayay inay dalkaasi ka hana qaado iyo sidoo kale dhammaadkii kacdoonkii xagaaga ee carabta sida ay sheegeen dadka ka faallooda siyaasadda gobolka xukuumadda madaxweyne kai saciid iyo xulifadiisu waxay dadaal ugu jireen inay ka dhaadhiciyaan dadweynaha tuuniisiya iyo beesha caalamkaba inay yihiin hogaanka habboon ee dalkaasi waxay sheegeen in hakad ku meel gaadh ahaa kadib waddankaasi uu dib u bilaabay hanaankii dimuqraadiyadda sidaasi ma u muuqataa su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeyo degan magaalada nairobi ee dalka kenya way isku dayayaan iyagoo inay sidaa u muujiyaan saas buu qorshahoodu ahaa laakiin dadku siday u arkaan gudaha iyo caalamka kale siduu u arkaaba oo ah sidaa cagsigeeda european unionka iyo golyaha reer galbeedka oo dhani caawimooyinkii ay siin jireen way joojiyeen dadka guduhuna may ka qeyb qaadan doorashadan sabtidii dhaweyta toddobiyo tobankii bisha ay yidhahdeen waanu qabanaynaa boqolkiiba sagaal wax ka yar baa lagu sheegay tirooyinka qaarkoodna kaba sii hooseysa taasoo ka dhigan in dadkii ay si buuxdo boqolkiiba boqole u qaadaceen doorashadaas marka way isku dayayaan inay yidhahdaan dimuqraadiyaddii baan soo celinaynaa laakiin dadkuna kama siisan guduhu caalamkuna kama siisan nidaamka aadka u qariban ee uu hogaamiyo ninka qays saciid la yidhaahdo waa kaligii taliye carbeed oo kale uun wuxuuse kaga duwan yahay madaxweyne kacdoon ku dhashay oo distoorkii kacdoonka kadib la sameeyey na baabiyo ku tuntay baarlamaankiina kala diray deedna kusoo ururay uun kaligii taliye keligii taagan oo saynulcaabidiinkii meesha laga eriyey markii dadku kacay aan waxba kaga duwanayn unbuu noqday si kasta oo ay tahay dabayaaqadii toddobaadkan dadweynaha tuuniisiya waxay fariin cad u direen madaxweynahooda iyaga oo dareensiiyey inaanay taageeraynin inuu hogaankiisa xalaashado markii ugu horeysay tan iyo inqilaabkii sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatankii badiba xisbiyada mucaaradka iyo kooxaha bulshada ayaan ka qaybgelin doorashadii qabsoontay dhinaca kale ururka shaqaalaha tuuniisiya oo ah urur xoog weyn ayaa sheegay inay difaacayaan xuquuqda iyo xorriyadda wax kasta oo ay ku kacayso tuuniisiya waxaa ka bilowday kacdoonkii xagaaga ma u muuqataa dhammaadkii kacdoonkaasi bilowday waa kan mar kale maxamed haarun biixi maya lama odran karo sidaas sababtoa de waxay waxaa muuqanaysa waxyaabihii muujinayay in in kacdoon dadweyne iyo diidma dadweyne iyo aragti dadweyne oo midaysan inay jirto oo dhan baa meeshii ka muuqanaya oo waa kuwa sida midaysan dadkii u diiday inay ka qayb qaataan marka waxa weeyaan waa fariin ay direen inay siyaasad ahaan dadkii u abaabulan yihiin waxay doonaanna ay diidi karaan waxay doonaanna yeeli karaan ayaa muuqata horena iyagaa ugu bilaabay sidaa adiguba sheegtay kacdoonka carbeed iminkana waa meesha keliya ee weli caalamkii carabta uu ka soconayo dhaqdhaqaaq dimuqraadi ka soconayo diidmo shacab ay ka jirto kooxo siyaasadeed oo abaabulan oo iyo ururadii shaqaalaha iyo xisbiyadii siyaasaddu ay ra'yigooda leeyihiin nidaamkaa jiraana si kasta oo cadaadis u sameeyey haddana rabitaankii dadka ma jebinin doorashadan ugu dambeysa ay hadda isku dayeen inay qabtaan si ay caalamka iyo iyo dadkoodaba u khiyaameeyaanna diidmo xoogle baa ka hortimid mana daminayso dareenkii dadkii hoos ka shidnaa ma daminaysay tani inay sii shidda mooyaane midooda yurub oo muddo dheer ahaa taageeraha ugu weyne madaxweyne kaaci saciid doorashadan uma ay dirin korjoogayaal go-aankan ay qaateen shaki la-aan waxa uu sii kordhin doonaa sida ay sheegeen dadka ka faalooda siyaasadda waddankaasi takoorka godoominta iyo sharci darrada xukunka saacid sida ay hadalka u dhigeen intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii aamuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla soo codsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaannu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid cabdixaafid idaacaddeenniina waa naga intaa waxaannu idinkaga tegaynaa codkii qamar suugaani
gabadhoo mar kale maaruun usogudub qof kale ka socod kabati kal hore qalbigan sigtayoo mar kale carkeen gabadhoo mar kale maaruun usogudub qof kale ka socod kabati kal hore jacaylka keeg dhankaale yartaba u egsi kaale adoonkohani wax hore usadurginantankale jacaylka keeg dhankale yartaba u egsi kale adoonkohani wax hore usadurginantankale iskala kiciyo mar kale huwinta la beero wax kale ku qanac nafsa daadan kale kashaada daween mar kale iskala kici iskala kici iskala kiciyo mar kale